I am Nikki Strong, and this is VOA1 The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga iyaga v o a somali com
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca ah saddex iyo tobanka bisha januari ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna waa shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo xuseen barre iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal idaacadda duhurnimo aan idinku haynana waxaa ka mid ah waraysi xiise leh oo aan la yeelanay gabadh dhallinyaro ah oo leh dhowr xirfadood kuna nool magaalada muqdisho isboortiska waxaa ku jiray muddo dhowr sano ah anoo yarbaa iska jeclaa kubadda inaa ciyaaro saxaafadana waxaa kusoo biiray shan sano ka hor hadda waxaa maraa heer kaamirmaan buuxa aan noqdo ee xafiiska la igu soo aaminay in kaamirad la iisoo dhiibo aa magaalada soo aado waxaad sidoo kale maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo magaalada boorama ka sameeyey adeegyo ay dadka aada ugu baahan yihiin waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaana dhinacii kaalmaha heesaha iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dacwad oogayaasha maraykanka ayaa sheegay salaasadii shalay in ay aqoonsadeen boqol iyo toddobaatan qof oo ka mid ahaa dad lala xidhiidhinayo in ay dembiyo culus galeen dembiyadaasi oo la xidhiidha gadoodkii lagula kacay xarunta labada aqal ee koongareska maraykanka ee toddobaadkii hore saraakiisha ammaanka ee maraykanka ayaa sheegaya in ay saadaalinayaan in tirada dadka lasoo qabanayo ee loo soo qabanayo arrintan ay gaari karto boqolaal qof arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo guud ahaan dalkan maraykanka ay ka socdaan howlgallo lagu soo qabanayo amaba lagu beegsanayo dadkii hormoodka u ahaa weerarkii iyo rabshadihii lala beegsaday golaha koongareska ee maraykanka koox yar balse isa soo taraysa oo ka tirsan sharci dejinta xisbiga jamhuuriga ayaa muujinaya inay taageerayaan maamuska xayuubin lagu sameeyo madaxweyne donald trump kadib markii taageerayaashiisa ay xoog ku galeen aqalka kabitaal hill ee baarlamaanka maraykanka arbacadii aynu soo dhaafnay iyagoo isku dayay inay dhalan rogaana doorashadiisii lagaga adkaaday iyadoo dhacdadaasina ay ku dhinteen shan qof xildhibaana liis jeni oo laga soo doorta wayomin kana tirsan xubnaha hoggaanka xisbiga jamhuuriga ee aqalka wakiilada ayaa salaasadii shalay sheegtay inay u codayn doonto maamuska xayuubinta madaxweyne trump maalmaha ugu dambeeya madaxtinimadiisa sidoo kale isla salaasadii shalay ayaa john katko oo laga soo doorta new york iyo adam kisinger oo isna laga soo doorta illinoy islamarkaana labadooduba jamhuuri ay iyaguna shaahiyeen inay xilka qaadista madaxweyneha u codayn doonaan
fardowse cumar axmed waa gabadh dhallinyaro ah oo leh dhowr xirfadood oo ay ka mid yihiin sawir qaadista duubista muuqaalada iyo weliba iyadoo ah saxafiyad wararka samaysa fardowsa ayaa sidoo kale dheesha ciyaaraha kubadda cagta kubadda koleyga iyo kubadda gacanta dhowaan ayaa waxaa muqdisho kula kulmay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo ugu horreyn weydiiyey xilliga ay howlahan kala duwan bilowday saxaafadana waxaa kusoo biiray shan sano ka hor saxaafadda markaa kusoo biiraya waxaa ahaa qof ribood ah warkaa dooni jiray xafiiska markaa imaadan warkiia codeysan jiray kadib xafiiska waxaa isla joognay dad badan oo adhiitan iyo kaamirmaano ah sida maalinba mid a udhahay itus hadda waxaa maraa heer kaamirmaan buuxa aan noqdo ee xafiiska la igu soo aaminay in kaamirad la iisoo dhiibo aa magaalada soo aado tan kale waxaa jira production oo aniga ii gaar ahoo aa samaystay oo aroosyadii waxyaabahaas aa duubo shaqadeyda kale oo tv-ga u qabto oo ka madax bannaan anigaa shakhsiyadeeda u qabta aroosyadaa soo duubaa xafiiskaa keensadaa kombyuutar baa haystaa kadib kombyuutarka ku sameeya aroosyada sawiradana sidoo kale waa qaadaa waa shaqataa aniga ii gaar ah
shaqo adagaad haysaa dabcan filimadiia soo duubtaa filimadiiba adiga jajartaa ka shaqaysaa riboterna waata warkabaa doontaa marka bal ka waran markaad ka shaqaynaysa fildi ay u badan yihiin wiilal
Ee, walaahi horta waxaa jiro caqabado badan oo ay la soo aa la kulmo Ee, tan koowaad ee, ani waxaa ahay qof imiin caata ah oo haddana jab yar Een, ee, dhibaatada jirtana waxay tahay een, wiilasha soomaaliyeed badanaa ma yaqaanaan ee, respectiga dumarka Een, hadda ayaan dhexaas baa waxaa dhacday hotel jazeera waxaa u tegay een, barnaamij musharaxiinta ay shiraayeen xilli dambe baa lagu gaaray labaiyo tobankii ahayd Een, meel qabow baa fadhinay oo iska dhib badan Ee, waxaa ila socday wiil ribood ah oo ii hayay een, taraboodkii oo kaamirada ah ku xiran lahaa Ee, waxaa dhacday meel baa istaagsanaa oo codka ah ka qabsanaya qof baa iga codsaday in een, een, een, meeshaas aa u baneeyo oo uu kilibyada ka qabsado meeshii aa u baneeyay anigoo oo respecti u muujinayo Isagu muujinayo.
ha meeshii markuu istaagay oo ribo ee, ee, kilibyadii uu qabsaday wuu ii diiday inuu ii baneeyo booska meeshiina dad madax baa joogto oo musharaxiinta ah iyo madaxweynayaasha hore danta waxaa igu kaliftay in meel gadaala istaago een, aa, kaamirada aa dheereysto marka kaamirada marka tiriboodka saa-id aa u dheereeyana ma gaarayo marka een, wiilasha soomaaliyeedna waxaa dhihi lahaa respectiga dumarka ha la badiyo dhan waliba ha noqoto waan gartay Ee, wararkaad samaysaa oo oo ka sukowna soo duubta waad maarata mar goormaad reporter noqoto Een, ani kaamirmaan intaan noqon riboota iga horreeyey Een, hadda warka aniga hadda aa waqtigan aa taaganahay aa duubay Een, xafiiska geenaa waa gidinaa Ee, warku wuu ii qoran yahay telefoonka iigu qoran yahay markaa tago ee, waxaa soo qabsanaa mb 3 ga warkiiaa codeynaa markaa warka codeeyo ee, kadibna waxaa sameynaa een, adhiitanka gala warkiiaa jarjaranaa sidiiaa t v ga loogu sii deynaa saddexdoodaba anaa isku qaatay marka anuun qofna u baahnayn qofna aan dhibayn qofna dheheen codkay halii jarjaro ama fiideogay halii jarjaro Ee, dhinaca kale aad baad ciyaaraha u jeceshahay waad dheeshaa ee, bal iga waran walaahi ee, sboortiska een, waa xirfadeydii koowaad waa meesha ani waxaa kusoo bartay Een, sboortiska marka koowaa bilaaway faamiliga aaday ii diidayeen oo inaa kubad ciyaaro soomaalidu waa iska taqaanaa waa iska dhaqan adag yihiin Een, tan kale ardaya ahaa oo wax barata oo dugsi sare dhigata waxaa la ii diidayay in kubadda isku dhiibo waxbarashadeyda aa joojiyo Een, alxamdulilah waxbarashadeyda ma joojin een, double baaja ahay baajka koowaad wuu ii dhammaaday kan labaada hadda wadaa Een, kubaddiina hadda waa ciyaaraa inkastoo shaqooyinkii waxay igu badan yihiin laakiin isbuucii laba maalina ii go-an oo waa ma sabtiga iyo arbacadii camal aa, waxaa ciyaaraa one houris mararka saac.
qaar ha hal saac mararka qaarna ee, waxaa ciyaaraa bacdu maqrib marka shaqada aa ka dhammaadaa galaa adiga sideedii ee, fiidnimo iyo meelahaasaa kasoo marka baxa maxaad ciyaartaa dabcan Ee, waxaa laga sheegay inaad kubadda cagta ciyaarto inaad ee, basketball tahay ee, inaadan ku koobnayn ha- ee, marka maxaad ciyaartaa Een, ani waxaa ciyaaraa kubadda cagta een, basketballka iyo handballka sheekadu waa saddexley waa saxaafadana saddexaa ka haystaa sportiskana saddexaa ka haystaa Ee, basketka markaa ku bilaabo basketka aniga degmooyinaa ciyaaraa zeere ee ma ihi degmooyin badan oo gobolka banaadir ku yaalaan oo hadda boondheer ay ka mid tahay dayniile xamar jajab degmooyin badanaa soo matelay fanaanadooda aa xirtay Ee, sidoo kale een, handballka waxaa ahay zeere e waxaa u ciyaaraa hegan b een, kooxda ciidanka booliska soomaaliyeed yaryarkooda ama juniorkooda Ee, sidoo kale waxaa ka mid ahaa een, toddoba-iyo toban jirada loo xulay somal national team handball een, inay soo matalaan dalka tanzania lagu qaban rabay karooni iyo waxyaabahaas dartiisa loo joojiyey oo safarkii aa ugu baaqanay Een, sidoo kale kubadda cagta waxaa u ciyaaraa tiim annaga gacanteena aa ku aas-aasanay gabdha oo oo qaarna basket ciyaara qaarna handball ciyaara Ee, kubadda cagta ma jiro ee, qof oo nafan garay ama wax saas ah laakiin annaga dhexdeena baa garoonka kiraysana fanaanadaha gadana sidaasaana ku ciyaarnaa waan gartay dadka ka dhex shaqaysa bulshada ee gabar dhallinyaro ah da-yar ee maaragtay saa sheegtay dee caata ah laakiin intaasoo shaqaad haysaa marka bulshada see ku arkaa
Een, ani horta badanaa waa waa qariyaa oo ma dhaho saan saana isku qabtaa soomaalida waa way iska dhib badan yihiin Ee, badanaa meelo qaar markaa taga laygu dhaha cunug yariisa tahay haa cunug yariisa ah intee loo dhaafaa taaganahay marka een, xamar markaa joogno amnigaa noo diidaya in een, waxa annaga aan nahay si daarigtii a usoo bandhigno markana aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aan wada dhegaysanno heesta loof loof iyo weliba fanaanada xamdi bilan magaalada buurama waxay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee somalilan ee aan lahayn idaacadaha maxalliga ah ee laga dhagaysto mowjadaha efemyada sidaasi darteed xasan ibraahim faarax oo ah wiil dhallinyaro ah ayaa go'aansaday inuu sameeyo qaybo ka mid ah adeegyada idaacadaha maxalliga ah ay sameeyaan sida ogeysiisyada baafinaha iyo weliba idheeda xasan waxa uu magaalada kula wareegaa baabuur uu ku xidhay codbaahiye kaasoo uu ku gaadho dadka magaalada waxaana uu adeegyadaasi u qabto uga warramay wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good magacayga waxaa la yidhaahdaa xasan ibraahim faarax waxyaabo badan buu gaadhigani qabtaa sida ogeysiisyada xayeysiisyada waxyaabihii idaacaddu ay qaban jirtay oo ay ka hadhsan tahay oo keliya warka marka bulshada aad bay iila haystaan maxay too faa'iido badanna waan u soo kordhiyey waxyaabo badan oo ma garanaysaa awil loo dhibtoonaa oo ama mikrofoonkoo gaar loo soo kiraysto gaadhigana gaar loo soo kiraysto ayaan hadda fududeeyey gaadhiga waa la isdaadhawn codka waa la duubaya codkaygu cod digitaala weeyaan si fiican loo maqli karo magaaladana si fiicanaan u gaadhsiin karo wixii la doonayana aan u sheegi karo
xasan macaamiishaadu waa kuwey kaa kiraysta markaa baabuurka
macaamiisheeda waxa ugu badan hooyo ilmaheegii weyday oo kurba hayso ayaa ugu badan hooyadaasi baan u soo baafiyaa inta badanna alxamdulilah waan u soo helaa iyagoo aad kurba u hayso oo ifuushan ayaa ma garanaysaye aan isku daya inaan kurbadaa ka faydo aan la raadiyaa wakhti badanna waan siiyaa alxamdulilah waan la helaa wixii kale intaa ka soo hadhay waxa weyaan xayeysiisyada meheradahoo kale markay rabaan inay qiimo dhimi sameeyaan meel iskuul la furayo macarar la furayo iyo waxyaabo badan oo kale oo magaranaysaa hadduu baasaboor lumo hadday fayla lumaan wax kasta oo lai keeno waan qabtaa alxamdulilah waana soo dhammaynaa
muddo intee leegayaad ku shaqaynaysay shaqadan imigaad hayso ee gaadhigaa wareega ee aad u bixisay idaacadda wareegta
waxaan ka shaqaynayey iminka muddo siddeed biloodaan ka shaqaynayey hamigu laakiin iguma dhalan siddeeddaa bilood uun iguma dhalan muddo ka horaysa ayaan ku fikiray maadaamu ayna gobolku lahayn idaacad loo kala oo f m ama ha noqoto ama m w ha noqoto ayaan ku fikiray in adeeggii idaacadi qaban lahayd shay lagu qabto aan hindiso marka hadda shaqada waxaan hayaa siddeed bilood baan hayaa meel ka baxsan magaaladan boorama gudaheega ma ka shaqaysaayo ogeysiisyada iyo xayeysiisyada iyo waxyaabaha baafinaha oo kale ma gaadhsiisaa
mar baa jirteen magaalada ka baxay aan wajaala tegey markii igu dheerayd markaas ahayd
maxaa faa'iidaa ee kuugu jirta shaqadan aad qabanayso
wallaahi bulshada inaan u faa'iideeyo oo wax faa'iide leh aan u soo saaro weeyaan hamigayga ugu weyne oo dadku ma garanaysaye wax uun aan uga faa'iideeyo alxamdulilah waan uga faa'iideeyaa wax fiicanna waan qabtaa shaqo aad u wanaagsanna waan qabtaa anuu sidaan u arko dee
meheradaha ganacsiga ee aad xayeysiisyada u samayso iyo dadka kale adeegyada aad u qabato maxaa kharasheed ka qaadaa waxaan ka qaadaa kharash yar oo ku filan hawsha aan qabto ama u dhigma ayaan ka qaadaa qofkii cabanaya ee magaranaysa ay qiimo dhimis fiican baan u sameeyaa alxamdulilah waan isla haysana aniyo bulshadu dadka aan garanayn meel ay kala xidhiidhaan gaadhigaagan oo kale siday kuu soo helaan waxaan alxamdulilah magaalada santarkeeda ayaan ku leehay meherad meheraddaasi baan soo hordhigaa qof kastaa wuxuu isku arkaa meheradayda iyo gaadhigu isku arkaa nambarkaa ku qoran ciddii aan markaa ay arkayna nambarkay soo wacaan sidaas baan ku howlgallaa yaa kula shaqeeya mustaqbalka se maxaad rajaynaysaa wallaahi waxaan rajaynayaa hankaygu aad buu uga sii ballaadhan yahay halkan insha allah ilaa inta idaacad helayno waan wadaynaa hawshaasi waxaana ila shaqeeya saddex inan baa ila shaqeeya oo shaqada ila qabta
xasan ibraahim oo ah madaxa idaacadda wareegta ee baafinta iyo xayeysiisyada u samaysa maheradaha oo aanu ku waraysanay magaalada boorama haashim sheekh cumar good v o e boorama haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha
kulanti waxaana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku horeyne kooxda manchester united ee kubadda cagta ayaa markii ugu horeysay la wareegtay hogaanka horyaalka premier leaga ee kubadda cagta markeedii ugu horeysay tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii xilligaas oo ay ku guuleysteen horyaalkoodii ugu dambeeyey ee premier leaga manchester united ayaa xalay guul ka gaartay kooxda banley taas oo u suuragelisay inay saddex dhibcood ka saramaraan kooxda liverpool oo ah tan difaacanaysa horyaalka premier leaga kadib markii ay kusoo guuleysteen xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay united ayaa hogaanka oo sidan oo kale ay u qabtaan waxaa ugu dambeysay sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii xilligaas oo uu leylinayay tababarihii shaqada ka fariistay ee seralkis ferguson wixii xilligaasi ka dambeeyena kooxda manchester united ayaa noqotay mid hoos uga dhacda heerkii lagu yaqiinay toddoba sannadood oo jahwareer ah iyo kaalmo xun oo ay soo gelayeen hadda ay u muuqdaan inay dib jaanta isula helayaan iyagoo ka badiyey kooxda banley ciyaaryahan paul bogba ayaana goolka keliya ee kooxda manchester united ay kaga badiyeen banley u dhaliyey qaybihii dambe ee ciyaartii xalay tababare oliganer solja oo in dhowaalaba dhaleecayn kala kulmayay saxaafadda ayaa hadda u muuqda mid isku aadisanaya kooxda manchester united isagoo xilli ciyaareedkanna ka dhigi kara kii ugu wanaagsanaa ee soo mara kooxdaasi tan iyo intii uu fariistay tababare ser alex ferguson sanadkii laba kun iyo saddexiyo tobankii wixii xilligaasi ka dambeeyey manchester united ayaa shaqaalaysiisay tababare david boys oo shaqada laga eriyey kadib markii uu ku fashilmay sidoo kalena tababare louis vangal ayaa old travord ka soo shaqeeyey isagoo markii dambena laga eriyey shaqadaasi tababarihii saddexaad ayaa waxa uu noqday hose moriinaho kaas oo hal sano kooxdiisa kula dhammaystay kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka premier leaga islamarkaana kula guuleystay koobka yurub league laakiin manchester united taasi kuma aysan filnayn waxaana shaqada ay ka eriyeen tababare hose moriinaho iyagoo markii dambena si kumeel gaar ah shaqada u siiyey tababaraha hadda kooxdaasi layliya ee oliganar solsha kulamada kale ee ka tirsan horyaalka premier leaga ee xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha sheffield united iyo newcastle united oo kooxda sheffield oo garoonkeeda joogta ay gool iyo waxba kaga adkaatay kooxdii martida ahayd ee newcastle united wolverhampton wonders oo garoonkeeda joogtana waxaa laba gool iyo gool uga badisay kooxda everton oo u martisay kooxda manchester united ayaa hadda lix iyo soddon dhibcood ku horkacaysa horyaalka premier leaga iyadoo ku jirta kaalinta koowaad liverpool oo kaalinta labaad ku jirtana waxa ay haysataa saddex iyo soddon dhibcood lester city oo kaalinta saddexaad ku jirta ayaa urursatay labaiyo soddon dhibcood halka kooxda evertonna ay labaiyo soddon dhibcood urursatay iyadoo farqiga goolasha ugu jirta kaalinta afraad kooxda manchester city oo haysata sagaaliyo labaatan dhibcood ayaa fursad u haysata inay soo galaan kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka premier leaga haddii ay soo adkaadaan laba kulan oo baaqi u ah waxaana ay markaasi tegi doonaan shan iyo soddon dhibcood liverpoolna markaasi ay u dhici doontaa kaalinta saddexaad wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatanna dhegaystayaal aynu ku laabano dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana ay wada dhegaysanno codadka fanaaniinta cawaale aadan iyo misis xiis
waxaa tahay dhoolonkoday
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu dirbaahinteena idaacadad ee barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
way waxaa tahay dheeli tiran oo waxaa tahay waxaa tahay